bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka nashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo toddobaadkiiba maalinka jimcaha ama galabta jimcaha hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha galabta dhegaystayaal xiise gaarah ayuu leeyahay waana filayaa inaad ka wada heli doontaan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan barnaamijka galabtana uu xiise gaar ah oo aad u wanaagsan u leeyahay barnaamijka waxaa taabagelinaya carwo baabul raqiis waa carwada baabul raqiis ayaa taabagelinaysa dhegaystayaal lambaraduna waxay ka bilaabanayaan lambar kow laba saddex ilaa iyo lambarka shan iyo tobanaad ayay barnaamijka socon doonaan insha allah barnaamijkan oo xiise gaar ah ayuu galabta leeyahay sidaan idiin sheegay waxaan rajaynaya inaad ka wada faa'iidaysan doontaan haddii allaha waddala laga helo dhegaystayaashaan jecel lahay hase haatee barnaamijka waxaan ku daafuran doonnaa mid ka mida kaalmaha suugaanta heesta yaa salaam iyo cabdikariin raas iyo nibcadegan ayaa barnaamijka daafuran uga dhigan doonnaa dhegaystayaal yaa salaam yaa salaam halka aan ku dhaafna barnaamijka ayaan dib ugu noqon doona dhegaystayaal galabta sidaan idiin sheegana xiise gaar ah ayuu barnaamijku leeyahay waan rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan barnaamijka dhegaystayaal u diyaargalan wanaagsan barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha mar kale kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijka sidaan idiin sheegay galabta xiise gaara ayuu leeyahay waxaa taabagelinaya carwo carwo waa carwooyinkuma sinna waa carwadii carwooyinka haddee mar haddaan idhi carwo baabarqiisa taabagelinaysa barnaamijka waxaad filaysaa hadiyado qaaliya inay bixin doonto halkan galabtay hadiyadaha yaalla ma aan kuwa aan qiyaasi karo hadiyado kala gedisan ayaa yaalla halkan waxaa yaalla fanaanadihii buumayaashii saraawiishii garamadii iyo weliba hadiyado kale oo intaa ka sii badan barnaamijka carwa baabarraqiis ayaa taabagelinaysa oo ku taalla bartamaha cadaado gaar ahaana dabaqa xasan aadan sidoo kale qaybteeda labaad waxay ku taallaa degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxaana ay ka soo horjeedaan xarunteeda baxdo masjidka weyn ee jaamiciga ee baxdo ku yaala haddaba barnaamijka dhegaystayaal sidaan idiin sheegay wuxuu ka bilaabanayaa lambarrada kow labo saddex ilaa iyo lambarka shan iyo tobanaad ayay ku egyihiin barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha barnaamijka waxaa ila daadahayn doona islamarkaana ii farsamayn doona saaxiibkay liiban fantastic u diyaar garoon wagsan dhegaystayaal lambarka ayaan goor dhow idiin sheegayaa barnaamijka aad nagala qayb qaadan kartaan hagedhegeystayaal mar kale galab wanaagsan lambarka aan idiin sheego waa fur toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan haddaan mar kale dhegeystayaasha lambarka ugu celiyo barnaamijka ay nagala qayb qaadan karaan waa fur toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan waa lambarka hormuudka ayay dhegeystayaasha nagala qayb qaadan karaan waa furo toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan dhegeyste ayaa qadka ku jira dhegeystaha ugu horreeya ayaan fursadda siin doonaa iyo nasiibkiisa iyo waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ka go-ay waa rajaynaya mar kale an kusoo noqon doono barnaamijka nashada jimcaha nasiibka dadweynaha dhegeystayaal haddaan maanta mar kale idinku celiyo barnaamijka waxaa taabagelinaya carwada carwooyinka waa carwadee isweydiin male waa carwadii qarniga waa carwa baabur raqiiso od uga barateen raqiiso waxaa halkaas kugu diyaara maamulaha isagu runtii sida weyn soo dhoweynta ugu fiican ee rooraaye waad wada garanaysaan dabcan rooraya mar haddaan idhi galabtana hadiyado qaaliya ayaa halkan yaalla dhegeyste ayaa qadka ku jira aan dhegeystahaasi fursaddiisa siiyo soo dhowolaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso gabadha ismaqal laan nahay walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso haye ayaan soo dhowow barnaamijka ma la socotaa haye ayaan galabta maxaad ka filaysaa carwa baabar raqiis nasiib wanaagsan annagana sidoo kalean ku leenahay haye bal soo dhowow lambar qabso lambarka saddexaad ee barnaamijka miyaa haye maxaad is leedahay bal lambarka saddexaad ayaan kuu fiirin doonaa ee barnaamijka allaylehee lambarka saddexaad waxaan filayaa inuusan meel cidlaha ku dhacayn aanu kuu fiirino insha allah waa hagaag mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal gabadhii naga soo wacaysay inkastoo qadka ay ka baxday haddana lambarka saddexaad ayay qabsatay gabadhaasi lambarka saddexaad haddaan u fiirshana waxaa ku hoos lamaan dabcan lambarkaasi waa hadiyad aad qaali u ah allaylehe ma idiin sheegaade waxaan filayaa gabadhaasi markay maqasheen aad ugu farxi doonto waa funaanad iyo surweel aad iyo aad u qurux badan oo dabcan haddii iyadoo carruur ay leedahay cunugeeda markay u gashato aaday ugu farxaysaa waxay leedahay allaylehe dariskuna waa isweydiinayaan xageed ka soo gadaaleley markaasay leedahay carwa baabarqiis ayaa igu deeqday oo hadiyad ahaan ii siisay galabta ayay leedahay raadiyaha cadaado ayaana ii sahlay waxaan leeyahay soo doono istuudiyaha idaacadda ayay soo doonan kartaa laga bilaabo barnaamijka markuu dhammaado ilaa iyo labiyo tobanka maqribnimo haddii allah awooda raalli ka noqdo dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa markay barnaamijka lambar qabsadaan inaysan qadka ka bixin oo ay qadka kusii jiraan si maaragtay macluumaad badan looga qoro dhegeystaha kale ee ku jira qadka ayaan fiirin doonaa insha allah haloo walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
cabdishakuur ojo waxaan ku dabakeen haye cabdishakuur soo dhowow barnaamijka waa la socotaa
aad iyo aad u ah haye cabdishakuur lambar qabso
lambar sagaal haddii nasiib sagaal fiiro
lambarka sagaalaad miya
aa haye cabdishakuur carruur makuu joogtaa
abow haa aada u mahadsan yahay cabdishakuur waxaan rajeynayaa qadka inuu kusii jiro saaxiibkaasi hayadda aan fiirin doona waa hagaag cabdishakuur allayleh galabta nasiib fiican ayuu helay galabta qofka halkan soo gala ama qadka soo gala ma noqonaya isagoon hadiyad helin cabdishakuur waa maasan yahay wuxuu ku guulaystay garan aad u qurux badan oo igu deeqday carwada baaburaqiis haddaba halkan ama stuudiyaha ayaanu ku haynaa dabcan maamule roraya ayaana soo gaarsiiyey waa ordaya araahde dabcan waxaa usoo doonan karaa cabdishakuur idaacadda radio cadaado dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fiirin doonaa halo asalaamu calaykum haye soo dhowow asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
ومحمد جوجة جوجة حامد بنادر Eh, maxamed oo jooga banaadir miyaa
ها haye maxamed soo dhowow lambar qabso
لمبركة الضوات لا. lambarka toddobaad waxaan rajeynayaa maxamed inuu qadka kusii jeeri doono uusan ka bixi doonin maxamed sacab aad u badan ayaa loo tubay far dabcan waxaan filayaa hadiyad qaaliya ayuu ku guulaystay lambarka toddobaad ayuu qabsaday eh, maxamed yare wuxuuna helay eh, dabcan oo uu ku nasiibkiisa uu noqday funaanad aad u qurux badan maxamed yare waxaan leenahay soo doono istuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado carwa baabaraqiis ayaana kuugu deeqday barnaamijku galabta dhegeystayaal sidaan idiin sheegaba xiise gaar ah ayuu leeyahay waan rajeynayaa dhegeystayaasha inay heli doonaan hadiyado aad u badan waa hagaag dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad nagala socotaan barnaamijkuna waana sada jimcaha nasiibka dadweynaha oo galabta xiise gaara leh waa hadda xiise gaara barnaamijku galabta ayuu leeyahay carwa baabaraqiis ayaana taabagelinaysa iyo maamulaheeda ordaaye carwa baabaraqiis sidaan idiin sheegay waxay ku taallaa bartamaha ga- cadaado gaar ahaana dabaqa xasan aadan ayay ku taallaa xarunteeda labaadna waxay ku taallaa degmada baxdo waxaana mar kasta dhegeystayaasha ama cid kasta u baahan ay kala xiriiri kartaa furashan siddeetan iyo afar lixdan soddon iyo saddex oo ah cadaado iyo sidoo kale baxdo oo laga heli karo lambar sagaal waa fara sagaal siddeetan iyo lixdan sagaashan iyo kow aan barnaamijka dib ugu soo noqdo dhegeystayaal barnaamijku lambarradu waxay ka bilaabanayeen kow laba saddex ilaa lambarka shan iyo tobanaad hadiyado qaaliya ayaana galabta ku hoos lamaan oo aad funaanado saraawiil allah hadda wax la sheegi karaa maaha tiradii bay ka bateen waa hagaag lambarkaad naga soo wici kartaana waa fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan haddaan mar kale ku celiyo waa fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan aan kuugu celiyo si degan dhegeyste lambarka qoro waa si degan baan kuugu sheegaya hadda la soco waa fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan waa rajeynaya inaad fahanteen dhegeystaha qadka ku jira ayaan eh, fiirin doonaa eh, saaxiibka qadka ku jira ayaan eegi doonaa insha allah soo dhowow walaal eh, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
السعودية جوجة ليش sacdiyo gadhays joogta haddee sacdiyo soo dhowow gadhays see lagu eh, idaacadda looga dhegeysanaya
هذه
haye sacdiyo barnaamijka waa la socotaa
ها haye sacdiyo soo dhowow lambar qabso
لمبركة الحام سنة lambarka lixaad miya
ها haye sacdiyo carruur makuu joogtaa
ها aad umahadsantaha sacdiyo waa rajeynayaa qadka inay kusii jiri doonto waa hagaag sacabka sacabka sacabkaad mar haddaad maqasheen sacabka haddaad maqasheen dee hadiyad baa ku hoos ku hoos lamaan sacdiyo gudhays naga soo wacaysay waxa ay ku guulaysatay lambarka lixaad bay qabsatay funaanad iyo surweel aad u qurux badan ayay heshay waxaan leeyahay carungeeda markay u gelisay ciyaalka xaafaddu way weydiinayaan sacdiyahay xaggeed uga soo gadda wiilka alla ilahay markaasay leedahay cawr wa baaba raqiis baa igu deeqday dee hadda quruxda cunuga markay u gelisay sida usoo baxayo haddii cunuga iyadoo ay dhashayna waa iyada waa ka haddii kalena dee qaraabadeeda ilmahay dhaleen bay siin doontaa dhegaysta qadka ku jira halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hayo walaal soo dhawow magacaaga ee halkaad naga soo wacayso
walaal nabadgel saar baan ka soo wacayaa magacayguna waa cabdirasaaq waa wadgelin soor eh, magacaaguna waa cabdirasaaq hayo cabdirasaaqo barnaamijka waa la socotaa
waan la socdaa walaal macaane waxaan qabsanayaa lambarka sideedaad lambarka sideedaad haye een, eh, cabdirasaaqoo carruur ma kuu joogtaa
haa walaal macaane waa ii joogaa cabdirasaaq waxaan rajaynayaa wadgelin soor jooga qadkan uu kusii jiri doono nasiibkiisa ayaan fiirin doonaa insha allah cabdirasaaq oo wadgelin soor naga soo wacaya barnaamijkana ka qayb qaadanayay qabsadayna lambarka een, waa lambarka wuxuu qabsaday ee, dabcan wuxuu ahaa lambarka sideedaad ayuu qabsaday een, cabdirasaaq waxa uu ku guulaystay oo uu helay ee, garan aad u qurux badan iyo surweel waxaan rajeynayaa in ciruurtiisa cabdirasaaq haye ka waran ee, hadiyadaad heshay
maasha allah maasha allah qaali wey abow aad u maas nasiibkayga aad u mahadsan yahay cabdirasaaq annagana waxaan leenahay saaxiib soo dhawow ee dabcan carruurtaadana ama mid ka mid a hadday carruurta badan yihiin kuwa kalena dee insha allah carwa baaba raqiis baad uga gedi doontaa kanna midka markaasi carruurta aad nasiibka u yeeshaad siin doontaa haddii ilaahay idmo haddaba waxaad ka soo doonan kartaa stuudiyaha raadiyo cadaado ama qof baa usoo dirsan kartaa haddii aad deegaan fog joogto waan kuugu dhiibi doonaa insha allah barnaamijku galabta xiise gaara ayuu leeyahay dhegaystayaal sidaan idiin sheegay ee halkan hadiyad la'aan lama noqon doono carwa baaba raqiis oo gada dharka carruurta dharka haweenka dharka ragga oo dee kala gedisan oo quruxdooda aad yaabayso markii aad tagto xarunteeda cadaada ku taalana waad la yaabin dee sida safka loogu jiro khaasatan haweenka aad ugu badan maadaama haweenku carwa baaba raqiis ba la yidhi dee wax kastoo ay hayso raqiis weeye alaab tayadeeda saraysana way haysaa waxaad ka dareemi doontaa dharka galabta aan ku siin doono markii aad aragto ayaad dhihi doontaa ilaahay khayraad siiyo ee carwa baaba raqiis iyo madaxdeeda ordaaye haddaba barnaamijka galabta dhegaystayaal xiise gaar ah xiise gaar ah ayuu leeyahay waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka nasrada jimcaha ee nasiibka dadweynaha ayaa weli ku guda jirna raadigaha cadaadana waad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegeyste ayaa qadka ku jira aan fiiriyo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal haye walaal soo dhawow magacaaga ee halkaad naga soo wacayso
walaal walaal magacaygu waa cabdi khayiri oo ka soo hadlaya wakaaladda cabdi miyaa
cabdi khayiri oo ka hadlaya eh, wakaaladda ka soo hadlaya haye cabdiyow soo dhawow barnaamijka haddaad la socoto lambar qabso
lambarka kob iyo tobanaad baan lambarka koob iyo tob lambarka koob iyo tobanaad miyaa
haa haye waan fiirinaynaa nasiibkaaga iyo lambarka koob iyo tobanaad iyo wuxuu noqdo cabdi oo ka mid ahaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb qaadanaya inaan qabsadayna lambarka koob iyo tobanaad ee barnaamijka Ee, nasiibkiisa waxa uu noqday oo uu ku guulaystay funaanad aad u qurux badan waxaan leenahay kula baashaal asxaabtaada qaraabadaada wa- caruurtaadana siib aan leenahay funaanadaas markii lagu weydiiyo canugaaga aad dhashayna waxaad tidhaahdaa funaanadda waxaa laga helay meel kale lagama keenin carwa baaba raqiis ayaana siisay hadiyad noo siisay barnaamijka xiise gaar ah ayuu leeyahay galabta dhegeystayaal dhegeystayaal badan ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya meel kastoo aad joogtaanna waxaana leenahay jimcuhu ha idin wacnaada barnaamijku waxaa taabagelinaya carwada carwooyinka waa carwadee hadde isweydiin male waa carwada baabuur raqiis oo ku taala bartamaha cadaado waxaan halkaa diyaarka uga maamulaha xaruntaa soo dhaweyntana ku fiican ee ordaaye sidoo kale xarunteeda labaad waxay ku taala degmada baxda gaar ahaana kasoo horjeedka masjidka jaamaca ee degmada baxda barnaamijku saan idiin sheegay xiise gaara ayuu galabta xambaarsan yahay waa hagaag mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka dib ugu noqda dhegeystayaal qadka ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haye soo dhowow magacaaga iyo halkan naga soo wacayso
waa cabdillaahi farxaan oo kasoo waca ayago cabdullaahi farxaan xaggeed naga soo wacaysaa ayago xaggee ayago cabdullaahi farxaan cadaado xaafadee
karaamo cabdullaahi farxaan karaama haye cabdullaahi barnaamijka waa la socotaa haa haye lambar qabso
toban iyo laban qabso lambarka toban iyo labaad miya haa haye maxaa rajeynaysaa
waxaa nasiibkeeda naga rijiya cabdullaahi farxaan waxaan rajeynayaa anigana inuu kusii jiri doono qadka nasiibkiisa ayaan u fiirinaynaa cabdullaahi farxaan oo barnaamijka ka mid ahaa dhegeystayaasha nagala qayb qaadanayay isla markaana ahaa dhegeystihii ugu dambeeyey qabsadana lambarka labiyo tobanaad waxa uu ku guulaystay oo uu helay haddii aan kuu sheego dhegeystaye asna u sheego waa waxa weeye haddee waa funaanad iyo surweel aad u qurux badan oo ay ugu deeqday caruwa baaba raqiis hadda waa surweel iyo funaanad markii uu gashado waxay ciyaalku leeyihiin ar xaggee ka keenta farxaanow xaggeed ka soo hesha markaasuu leeyahay caruwa baabaraqiis baa igu deeqday oo ka cod ka soo gata caruwa baabaraqiis caruwa baabaraqiis iyo maamulaheeda ordaya barnaamijku xiise gaarah ayuu galabta leeyahay ma ahan barnaamijka dee qof kastoo qadka soo galaa hadduusan lambaradii baxay uusan qabsan ee lambarada hare u qabsado hadiyad buu halkan kala gadoomi doonaa isagoo bilaa hadiyadana ma noqon doono barnaamijka haddii allah wado raalli ka noqdo barnaamijka dhegeystayaal kale ayaa qadadka teleefonada ku jira dhegeystayaal haddaan mar kale idinku celiyo lambarkaad nagala qayb qaadan kartaan waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shadde toban iyo shan haddaan tartiib u idhaahdo mar kale waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan barnaamijkana waxaa taabagelinaya carwada carwooyinka waa carwada qarniga waa carwadii alaabta looga bartay alaabta tayada wanaagsan isla markaana raqiiska ee carwo magaceedaadba ka fahmaysa carwo baaba raqiis carwo raqiis raqiis raqiis raqiis iyo maamulaheeda ordaaye xarunteeda koowaad waxay ku taalla cadaado gaar ahaanna dabaqa xasan aadan xarunteeda labaadna waxay ku taallaa degmada baxdo ee gobolka galgaduud gaar ahaana kasoo horjeedka masjidka jaamaca ee weyn barnaamijkan dhegeystayaal galabta xiise gaarah saan idiin sheegayba ayuu leeyahay waagaag dhegeystayaal dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadadka teleefonada ku jira dhegeystaha ku jira ayaan fiir calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
saadi cilmigaas karaamo haye sacdiya barnaamijka oo la socotaa
haa haye sacdiya haddaad la socoto lambar qabso
toban iyo afar toban iyo afar miyaa
haa haye sacdiya waxaan rajeynayaa qadka inay kusii jiri doonto waxaan u eegi doonaa nasiibkeeda waa hagaag sacdiyo lambarka afar iyo tobanaad ee barnaamijka qabsatay iyo nasiibkeeda ayaan u fiirin doonaa lambarka afar iyo tobanaad ayay tiri waa lambarka lambarada ugu dambeeya kii ku xigay weeye ay tiri sacdiyo aniga idhaafi mayo ee lambarkaas sacdiyo waxay ku guulaysatay garan ee garankaas waxaan leeyahay carruur haddaad dhasho carruurtaada siiso haddii kalena haddii qaraabadaada ugu hibeeyey ama si hadiyad ahaan ilaa adigaba carruurwa baabaraqiis ayaa ku siisay oo kuu garatay inay jimcaha nasiis- nasiinada jimcaha kaala qayb qaadato barnaamijka dhegeystayaal galabta saan idiin sheega waa xiise badan yahay barnaamijka lambarada dhegeystayaasha iminka ku soo taxmay haddaan mar kale ugu celiyo lambarrada waxay ka bilaabanayaan lambar kow labo saddex ilaa lambarka shan iyo tobanaad ayay lambarrada ku egyihiin lambarkaad nagala qayb qaadan kartaana waa fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ee dhegeystayaasha qadka ku jira ayaan fiirin doonaa markaan ee dhegeyste ayaa ku jira aan fursadiisa siiyo halo salaamu calaykum
calaykum salaam walaah haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa salaada sheegta xaafadda bakiin haye salaada miyaa haa haye salaada bakiin joogta saki- salaada barnaamijka ma la socotaa
haa haye hore lambar qabso
lambarka shan iyo tobnaad lambarka ugu dambeeyay tiri salaada waan qabsaday waxaan rajaynayaa salaada qadka inay kusii jiri doonto oo aysan ka bixi doonin insha allah waa hagaag salaado oo qabsatay lambarka ugu dambeeya ee lambarka shan iyo tobanaad ee barnaamijka ee waxay heshay fanaanad iyadana ay ku guulaysatay fanaanad aad u qurux badan Ee, dabcan waxaan rajeynayaa in cunugeeda ama ilmaheeda mid ka mid ay siin doonto haddaysan ilmo haysanna ay dadka dariska iyo saaxiibadeeda iyo qaraabadeeda ay u hibeen doonto barnaamijka ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa meel kasta oo joogtaanna waxaan leenahay galab wanaagsan barnaamijkuna waa nasashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka nashada jimcaha ee nasiibka dadweynaha ayaan weli ku guda jirnaa siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan dhegeystayaa qadka ku jira ee dhegeystaha qadka ku jira ayaan fiirin doonaa halo salaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hayo walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
waxaan joogaa xaafadda haraaclaga hani haye magacaagana
hani hani hani haye hani galabta maxaad rajeynaysaa
wax fiican haye hani soo dhawow lambar qabso
lambarka shanaad
lambarka shanaad ee barnaamijka ayay qabsatay waxaad moodaa hani inay si gaara barnaamijka ula socotay hani waxaan rajeynayaa qadka inay kusii jiri doonto een, nasiibkeeda ayaan u fiirinayna insha allah waa hagaag sacabka mar haddaad maqasheen waxa weeye de waxbay ku guulaysatay waaye Eh, haddaba hani waxay ku guulaysatay garan aad u qurux badan ayay heshay lambarka shanaad ayay qabsatay waxaana ku hoos lamaan garan aad u qurux badan eh, dabcan oo ay ugu deeqday carwa xaraash carwa xaraash Eh, dhegayste ayaa qadka ku jira Eh, dhegaystaha ku jira ayaan fiirin doonaa insha allah Eh, soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waa dhawaa magacayga waa ibraahim ibraahim miya
haa haye ibraahim xaafaddana
galbeed waa galbeed ibraahim haye ibraahim barnaamijka ma la socotaa
haa ibraahim galbeed haye eh, lambar qabso
lambarka koowaad koowaad koowaad koowaad koowaad ibraahim waxaan rajeynayaa qadka inuu kusii jiri doono si uu ula socdo natiijada ibraahim waxaan filayaa barnaamijka si gaara ula socday tan iyo barnaamijka bilowgiisii oo ka musafakana wuxuu yihi sharmaarka ugu kaaday aniga eh, galabtaan ka faa'iidayste ibraahim oo lambarka koowaad qabsaday eh, dabcan eh, kana mid ahaa dhegeystayaha ama dhegeystayi ugu dambeeyey ee barnaamijka nagala qayb qaatay ahaa wuxuu helay garan aad u qurux badan oo ugu deeqday carwada carwada qarniga ee carwo baabur raqiish Eh, dabcan waxaan leenahay waa usoo doonan karaa xarunta Eh, dabcan idaacadda markii barnaamijku dhammaado ilaa labiyo tobanka maqribnimo ayay dhegeystayaashu fursad u haystaan dhegeystayaal haddii labiyo tobanka maqribnimo la dhaafo dhegeystihii dabcan ee soo doonan waayay hadyadiisa dee isaga ayaa mas-uul ka ah haddii maaragta dabcan ay ka dayacanto dhegeyste waxaad xaq noogu leedahay inaanu kugu wargelino labiyo tobanka maqribnimo inta ka horreysa inaad soo doonanto hadyadahaaga dhegeyste ayaa qadka ku jira Eh, halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmat haye walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
leyle maxamuud haraale haye leyla barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsan haye leyla barnaamijka haddaad la socoto nasiibkaaga
lambarka saddex iyo tobnaad lambarka saddex iyo tobanaad miyaa
haa Eh, magaca igu cel mar kale
leyle maxamuud yidhi haraale leyle maxamuud yiri haraale haye leyle ku jir qadka waxaan rajeynayaa nasiibkaaga inaan kuu fiirinayno insha allah qaylo maxamuud yeriye oo bakiin naga soo wacday ahaydna dhegaystihii ugu dambeeyey ee barnaamijka dabcan ee iyadu nasiibkeeda tijaabisa lambarka saddex iyo tobanaadna qabsatay waxay ku guulaysatay fanaanad aad u qurux badan oo ah fanaanad loogu talagalay carruurta islamarkaana ay kasoo dooran karto idaacadda Eh, leyla qadkay ku jirtaa weli haye leyla ka waran hadiyadaad ku guulaysatay
maasha allah nasiibkayga waan ku qanacsanahay haye leyla waxaan rajeynayaa inta ka horeysa maqhribka inay soo doonato ee, isla markaana hadiyadaasi ay qaadato waxaan leeyahay kula baashaal ama ilmahaaga qof ka mid a si kuwa kalena uga soo adeego carwa baabur raqiis oo adeegeeda dhan uu raqiis yahay Een, ah, waa hagaaga dhegeysta kale ee qadka ku jira aan fiiriya dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo salaamu calaykum
maaleykum salaam haye walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacday
cabdullaahi jeegacde cabdullaahi cadaada jooga miya
ah haye cabdullaahi lambar qabso
lambarka sagaal iyo tobnaad
waa mahadsan yahay lambarka sagaal iyo tobnaad ayaan fiirinaynaa cabdullaahi waxaan filayaa cabdullaahi ina dabcan aad fahanteen lambarka sagaal iyo tobnaad ayuu qabsaday Een, waxaana usoo dabcan qosolkaasa usoo baxay maadaama lambarkaasi uusan ku jirin barnaamijkaba lambarrada waxay ka bilaabanayaan kow labo saddex afar shan ilaa lambarka shan iyo tobnaad ayay barnaamijka ku ogyihiin Een, dabcan barnaamijka waxaa taabagelinaya carwo baabaraqiis oo ah carwo caalamiya kuna taala bartamaha cadaado gaar ahaan dabaqa xasan aadan waxaan halkaa diyaar kugu ah maamulaha carwadaasi een, ordaaye oo gacmo furan kugu soo dhoweyn doono lagana helo lambarka ah fura shan siddeetan iyo afar lixdan soddon iyo saddex sidoo kale carwo ee baabuurqiis waxay xarun kale ku leedahay degmada baxdo ee gobolka galgaduud gaar ahaana kasoo horjeedka masjidka jaamaca waxaana ka wici kartaa lambarka afura sagaal siddeetan iyo lix lixdan sagaal shan ayaad ka wici kartaa carwadaasi haddii aad adeeg uga baahan tahay ama qaraabadaada baxdo joogto aad adeeg uga baahan tahay ee dhegeystayaal qadka ku jira aan fiiriyo dhegeystahaasi halow salaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmat haye soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
faadumo bakiin joogta waa faadumo bakiin joogta haye faadumo barnaamijka ma la socotaa
si wanaagsan haye lambar qabso
lambar sideed lambar sideed miyaa
haa haye lambarka sideedaad ayaan fiirin doonaa insha allah wahga gabadhaasi qosol baa usoo baxay dabcan lambar la qabsaday ayay qabsatay macnaheedu sidaas waaye lambar hore u baxay qabsatay halo salaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmat haye soo dhow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa sacdiya ubada naga joog haye saacadiyo barnaamijka ma la socotaa
si wanaagsan haye lambar qabso
lambarka afaraad ee barnaamijka lambarka afar sacdiya waxay tiri alay leeyahay sharmaarkow anigu barnaamijkan la socday ii kaadi bay tiri lambar fiican aan qabsade waa yahay bacdiyo oo ahayd dhegeystihii gudon laba naga soo wacay ee barnaamijka ah dhegeystihii ugu dambeeyey barnaamijka nagala qayb qaata nasiibka waa nasida jimcaha nasiibka dadweynaha waxa ay qabsatay lambarka afraad ee barnaamijka waxaana sacdiya ay ku guulaysatay oo ay heshay ee dabcan haadiyad qaaliya oo ah funaanad ee aad u qurux badan oo waxaan leenahay sacdiyo ee, ama soo doono ama qof usoo dirso ee, way ku mahadsan tahay barnaamijka dhegeystayaal barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeyey ayaan dabcan kusii siqaynaa meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab wanaagsan markale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan barnaamijka nashada jimcaha nasiibka dadweynaha ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaan idin leenahay galabkaa idin wacnaado dhegeystayaal haddaan mar kale ku celiyo lambarada barnaamijka aad nagala qayb qaadan kartaan waa lambar kow labo saddex ilaa lambarka shan iyo tobnaad ay dhegeystayaasha nagala qayb qaadan karaan waxaana barnaamijka taabagelinaya carwa baaba raqiis xarunteeda koowaad ee magaalada cadaado oo ku taala dabaqa xasan aadan n waxaana halkaa diyaar kugu ah kugu soo dhoweyn doona maamulaheeda ordaya oo laga helo teleefon lambar eber lix hal shan siddeetan iyo afar lixdan soddon iyo saddex laga helo haddaba barnaamijka waan uga mahad celinaynaa carwadaasi dhextaal ayaan iminkana dhegaystayaal aan gudageli doonaa
Madaaljoo aroortii aada duugsanahayo. Meel roobjanaha dhigi degdegil madoo tahay. Madaaljoo aroortii aada duugsanahayo. Meel roobjanaha dhigi degdegil madoo tahay. ಆಗದವನಹಾಯೋ ತಿಳಿದದಕ್ಕೆ ಆಗದವನಹಾಯೋ ತಿಳಿದದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಇಂತಹ ದೂರಿಯೋ ಇವರ ಹಾಲದೇ ಆಸವಿಗೂ ದಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ warqadan ku daabacay roodidaygaba sheego waxaad tidhaahdaa deerankiidayo hooyo maa xasuusta duunidee warqadan ku daabacay roodidaygabaan eeg waxaad tidhaahdaa inkiidayo hooyo maa xasinta duuniyee waa adin daraada daqarkii sacaadaba waxaa ujeedee marsuucan dhiba waa adin daraada daqarkii sacaadaba waxaa uu la goofeeyey marsuucanuldiba madan ku dhaabaxay doodida igaba yar waxaa tidhaahdaa inkiidayo hooyo ma xasaysa duuniye
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadaada barnaamijka xo- barnaamijka nasashada jimcaha ee nasiibka dadweynaha aan dib ugu noqono barnaamijka dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal badan ayaa qadadka telefonada aad ugu jira aan markaana ajiiba dhegeystayaasha qadka ku jira halo salaamu Hello.
calaykum halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhow magacaaga halkaad naga soo wacayso
قلبي بحليمة جوجته haye xalibi barnaamijka ma la socotaa
وعن haye lambar qabso
أمبر صدح
lambar saddex ayay qabsatay xaliimo iyo lambarkaasi waxaas ku hoos duugan ayaan fiirin doonaa insha allah lambarka saddexaad oo ay qabsatay ayaan fiirin doonaa insha allah mar haddaad qosolkaasi maqashay macnaheedu barnaamijka lambarkaasi waa u baxay weeye Een, dhegeystayaal lambarada kuwabay ka bilaabanaya ilaa lambarka shan iyo tobanaad ayay ku ekaayeen waxaan hadda haray haddaan si kooban idigu sheego lambarkii ugu dambeeyey ama hal lambar ayaa haray Een, halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye magacaaga halkaad naga soo wacayso
وحسن فرحانة كنت بدوانك خيرلات xero lo-aad haye xasan barnaamijka ma la socotaa
اه ولا haye lambar qabso xasan
والله مباركة صدق يتم نادي برامج lambarka saddex iyo tobanaad miya ah
اه aad u mahadsan yahay haye lambarkaasaan u fiirin doonaa xasan oo xero lo-aad naga soo wacayay isagana nasiibkiisa waxa uu noqday lambar hore u baxay dhegeystayaal eh, dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fiirin doonaa haddii allaha waddan raalli ka noqdo halo asalaamu calaykum Eh, soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
عدنان علي وجهي حفظ هذا cabdullaahi cali haraale jooga haye cabdullahi barnaamijka waa la socotaa
اه haye hal lambar oo quraa haray lambarka haye
لمبر لمبر لمبر لمبر كلمات برنامجك
cabdullaahi ku celi magacaaga لم عدنان علي cabdimahad cali miya
اه cabdimahad cali waxaan rajaynayaa inuu kusii jiri doono qadka teleefonka oo uusan ka bixi doonin cabdullaahi cabdullaahi lambarkii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayuu yidhi sharmaarko aniga i dhaafimay cabdullaahi qadka ku jira war cabdullaahi haye lambarkaasi sidee ku haleeshay ma barnaamijka la socotay اه برنامج كان لسه ما تقدر اي قريبه maantoo dhan waa dhegaysanayse
اه واي قد اي قريبه ابو aada uu mahadsan yahay cabdullaahi waxa uu ku guulaystay oo uu helay eh, dabcan hadyadiisana ay noqotay lambarka labaad ayuu ku guulaystay fanaanad aada u qurux badan ayaana usoo baxday oo ay ku deeqday carwo baabur raqiis waxaan leeyahay kula baashaal asxaabtaada qaraabadaada ehelkaaga carruur haddaad dhasheen carruurtaas siiso haddii kalena adiguba gasho waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan lambar kale ayaa haray halmaan hadal kuma jiro farsamayaqaanku waxa uu leeyahay lambar kale ayaa haray oo aan weli la qabsan islamarkaana hadyad qaaliya ay ku duugan tahay dhegeystayaashan fursad u siin doonaa insha allah lambarkaasi ee, waa hal lambar oo keligiisa ayaa haray ee, dabcan dhegeystayaasha la socday barnaamijkana way garan karaan een, aan dhegeystaha siiya halo salaamu calaykum
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته haye walaal soo dhowow Eh, barnaamijka ma la socotaa
اه magacaaga halkaad naga soo wacayso
ابسترال تسنشر cabdisalaan haye een, cabdisalaan barnaamijka haddaad la socoto lambar hal lambar baa haray haye
لما تطبنات cabdisalaan een, maxaa cabdisalaan lagugu daraa
ابسترال تسنشر cabdisalaan xuseen shire waxaan rajeynayaa cabdisalaan uu qadka kusii jiri doono waa hagaag cabdulaahi cabdulaahi xuseen lambarkii ugu dambeeyey ayuu qabsaday isla markaana wuxuu yidhi aniga lamarkaan idhaafi mayo barnaamijkan waxaa dabcan muuqanaysa inuu ilaa barnaamijka bilowgiisiiba uu dhegaysanayey cabdulaahi nasiibkiisa waxa uu noqday lambarka tobanaad wuxuuna helay dabcan uu ku guulaystay waa hadiyad qaaliya waa funaanad iyo surweel iswata oo aad u qurux badan waxaana ugu deeqay carwada baaburaqiis waxaan leenahay saaxiib kula baashaal qaraabadaada ehelkaaga asxaabtaada dabcan haddii adiga aysan kulekayna sii walaalaha kaa yar barnaamijka dabcan aad buu nasiib badan yahay dhegaystahaas waxaan leenahay mar kale sacabka ayuu mudan yahay waa hagaa akhyaartan dhegaysatahay barnaamijka nasada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaan isla soo gaarnay qaybihiisii ugu dambeeyey barnaamijka dhegaystayaal barnaamijka galabta waxaa taabagelinayey oo barnaamijka gacan naga siinaya carwada carwooyinka waa carwadee hadda carwadaasi isweydiin male waa carwa baabarqiis oo ku taala bartamaha cadaada gaar ahaana dabaqa xasan aadan waxaan halkaas diyaar kuga kuguna soo dhoweynaya gacmo furan dadkuna aad u yaqaanaan maamulaha xaruntaasi waa rooraaye oo laga helo telefon lambar furashan waa furashan siddeetan iyo afar lixdan soddon iyo saddex sidoo kale degmada baxdo ayay ku leedahay carwadaasi xarun waxaadna ka wici kartaa fura sagaal siddeetan iyo lix lixdan sagaashan ayaad kala xidhiiri kartaa haddaba carwadaasi ee nagala qayb qaadatay dhegaystayaal badan ayaa helay hadiyado kala gedisan sida surweel fanaanad iswata iyo garamo iyo fanaanada kala goongooniya carwadaasi ayaa galabta ugu deeqday dhegaystayaal haddii ilaahay idmo dabcan waan u mahad celinaynaa carwadaasi qarniga ee carwo baabur raqiis iyo maamulkeedaba haddaanu nahay bahda raadiyo cadaado barnaamijka waxaa idiin saashay islamarkaana galab walba jimcaha idiin soo gudbisa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan barnaamijka intii uu socday waxaa dhanka farsamada iskudubridka barnaamijka gacan iga siiya saaxiibka liiban fantastic anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu